halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa kow iyo toban sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
waxaad og tahay waddanka maraykanka booliiska dadka madowga inay u gacan qaadaan qaarkoodna ayba toogtaan oo ay dilaan inta badanna marka maxkamad la geeyo dembi lagu waayo marka arrintan laftigeeda dembigaas lagu helay yaaba guul ah haddaan xitaa lagu xukumin xabsi
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mida jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo ka warramaya maxkamadda gobolkaasi oo dembi ku heshay askari ka tirsan booliiska oo xadgudub ku sameeyey nin soomaali ah waxaad kale oo aad maqli doontaan dadweynaha gobolka kataloniya ee dalka sbain oo taageeray inay ka go'aan dalka sbain qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxda maamul goboleedka kataloniya ee dalka sbain ee u ololeynaya in ay ka go'aan dalka intiisa kale ayaa ka gaabsaday inay ku dhawaaqaan gooni isutaagga dalkaasi kadib markii natiijada aftida madax bannaanida kataloniya ay noqotay in ay dadweynaha gobolkaasi ay rabaan inay ka go'aan sbain madaxweynaha maamul goboleedka kataloniya ayaa baarlamaanka maamul goboleedkaasi ka hor sheegay in uu tixgelinayo natiijada aftida balse uu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo dowladda dhexe ee sbain ra-iisul wasaaraha sbain ayaa gebi ahaanba ku gacan seydhay baaqa madaxweynaha maamul goboleedka kataloniya islamarkaana ku hanjabay inuu gebi ahaanba xayiraad kusoo rogi doono maamul goboleedka kataloniya dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay aada uga xun tahay tallaabada ay dowladda turkiga ku xirtay laba ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda maraykanka arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib xurguf dhinaca diblomaasiyadda ah oo dhex martay labada dal xurguftan ayaa sabab u noqotay in labada dal ay joojiyaan bixinta fiisaha ama dalkugalka labada waddan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington askari ka tirsan booliska gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ee soomaalidu u badan yihiin ayaa maxkamadda gobolkaasi ay dembi ku heshay kadib markii uu ku xadgudbay nin soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed cismaan faahfaahinta warkan ayuu nuur xasan nuur waxa uu ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota walaalow sanadkii lasoo dhaafay soddonkii bishii may ayaa waxaa dhacay in gabar soomaali ah ay booliiska wacday waxay tiri nin ayaa ii gacan qaaday marka koonfurta magaalada minneapolis waxaa dhacday marka booliiska markay yimaadeen in ninkii oo baabuur ku jir ah gurigii ay gabadha booliiska ka wacday oo baabuurkiisa gudaha ku jiro inay booliis u yimaadaan booliiska ninka inay ku amreen inuu baabuurka kasoo dego kadibna ay dhaheen maaragtay jilbaha dhulka dhig gacmahana dhanka dambe mari arrintaasa marka waxay keentay booliiskii markii ay ninka ku amreen arrintaas ninkana waa nin soomaali ah in nin booliisa marka booliiska ka mid ah ninkiio jilbaha dhulka u yaallo gacmahana u laaban yihiin inuu markaas uu gacan qaaday waa gartay marka dhaawac noocee ayaa gaaray
walaalo waxaa dhacday dhaawac aada u xun ayaa ninka gaaray sababtoo ninkiio jilbaha dhulka u yaalaan wiilka maxamed cusmaan ayaa la yihahdaa ayuu wuxuu sameeyey ninka booliiska ah nin booliisa oo la yidhaahdo christopher reter ayaa la dhahaa oo jira soddon iyo lix sano ayaa wuxuu sameeyey ninkii soomaaliga ahaa oo julba dhulka u yaalaan gacmahana dhanka dambe marsaday ayuu darbeeyey marka ninkii waxaa dhacday in sanka uu jabo waxaa dhacday in uu maaragtay miir beelo markaas iyada ah ambulancena lagula cararo dhakhtarka loola cararay dhaawac aan saas u badnayna inuu maskaxda ka gaaray oo ay keentay jugtaas iyo nabar ka soo gaaray waa gartay marka naagta kasoo dacwootay ninkan ma- maxay ahayd iyadana waxaan u malaynayaa kolay een, xaaskiisa inay tahay laakiin inay xaaskiisa tahay iyo in kale ma ayna caddaynin qof dumar ah magaceedana waa la qariyey qof dumar ah inay kasoo dacwootay oo tarwiyi gacan qaaday maxamed cusmaan Waa- Een, kadibna booliiska ay sidaas ku yimaadeen waa gartay marka maadaama sanadkii hore ay ahayd a- adiguna aad aad ula socotay dhacdadani waxaa nagu maqaalo ah in maxkamad laisla aaday marka maxkamaddu siday ku bilaabatay Xa- maxaynu kusoo gabagabowday Een, horta een, maxkamadda ayaa kayska muddu socday ee, ninkii booliiska ahaa ee dembigan geystay een, shaqadii ayaa laga fariisiiyey intii dacwadu socotay Een, kadib maxkamaddii ayaa shalay soo gabagabowday waxayna een, maxkamaddii kusoo dhamaatay ninkii booliiska ahaa in dembigii lagu helay sababtoo ah waxaa la hayay een, muuqaal video ah oo la arkayo een, een, waxa uu sameeyey iyo khaladka uu sameeyey iyo dhaawaca inta uu la egyahay een, soo gaaray maxamed marka dembigii ayaa lagu helay een, maxkamadiina shalay ayay soo gabagabowday laakiin wigan hadda aan ku jirno inta uuna dhammaanin ayaa la filayaa in marka een, go-aankii dhabta ahaa ninkan inuu xabsi aadi doono iyo in kale iyo een, xukunka dhabta ah waxa uu noqon doono een, gabagabada toddobaadkan ayaa la ogaan doonaa marka maxaa la qiyaasayaa in ay natiijadu noqon doonto Een, horta maxamedo een, ninkan een, ii sheeg maxamed wiilka la yiraahdo ee, dhaawacu uu gaaray horta isaga alxamdulilah dhaawacii uu ka booday Een, laakiin waxaad og tahay waddanka maraykanka een, booliiska dadka madowga inay u gacan qaadaan Een, qaarkoodna ay wada toogtaan oo ay dilaan Een, inta badanna marka maxkamad la geeyo een, dembi lagu waayo marka arrintan laftigeeda dembigaas lagu helay yaaba guul ah haddaan xitaa lagu xukumin xabsi Een, laakiin dadku waxay rabaan een, xeer ilaalyaha degmada hennepin county ninka mark freeman la dhaho wuxuu rabaa wuxuu yiri een, warbixinu maanta s- soo saaray wuxuu rabaa in xabsi ninkan een, loo taxaabo Een, laakiin isagana dee qareenadiisa iyo looyarada isaga u doodaya waxay ku doodayaan inuu ninkan banaankan taagnaado oo waxa probation la dhaho oo kor lagala socdo hadduu dembi kale ama wax kale uu galo markaasuu xabsi aado waaya ugu dambeyntii hadda marka eh, maxamed xaaladiisu waa sidee maxamed xaaladiisu way fiican tahay Een, maaragtay sawirada markaad aragto iyo dhaawacii soo gaaray de waad dareemi kartaa waa dhaawaca maskaxda xitaa een, ka saameeyey ayuu noqday sanka ayaa jabay Een, laakiin dee dhaawacii hadda sidii hore aad buu u dhaamaa waa muddo hadda sanad ku dhawaad laga joogo marka maxamed xaaladiisu kolay een, fiican tahay Een, dee maxkamadana wuu joogay isagii looyarkii matalayay een, markii go-aanku uu uu soo baxay marka aad ayayna ugu farxeen in ninka booliiska dembigan geystay lagu helay dembigii
cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u waramayey nuur xasan nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
dadweynaha gobolka kataloniya ee dalka sbain ayaa u codeeyey inay ka go-aan dalkaasi hase yeeshee madaxweynaha maamul goboleedka kataloniya ayaa xalay ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin wadahadal lala galo dowladda sbain haddaba saameynta go-aankan iyo ujeedada ka dambeysa gooni istaaga kataloniya ayuu xuseen barre aadan ka wareystay mustafa xaaji waa mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ka faallooda arrimaha yurub kuna sugan dalka switzerland sidaa ogtahay xuseen oo koodii octoobar sanadkan labada kun toban toddobada waxaa la qabtay referendum abti loo qaaday dadka kataloniga ay doonayeen inay ka go-aan waddanka sbeniya goonistaagga ayagoo doonayay ayaa natiijadii soo baxday waxay noqotay in boqol kiiba sagaashan dadku ay u codeeyeen inay ka go-aan dalweynaha sbeniya habeennimadii xalay iyo talaadada ahayd ayaa aada waxaa loo sugayay in baarlamaanka catalonia uu ku dhawaaqo go-aan oo oo dadkii aftida loo qaaday oo ay u codeeyaan inay ka go-aan sbeniya balse taasi maysan dhacin xalay waxayna noqotay madaxweynaha maamul goboleedka catalonia inuu gaaray go-aan aada taxadir uga qaatay kaasoo ahay inuu yidhi waxaan raalli ka nahay go-itaanka catalonia ay u codeysay balse kuma uursan dhawaaqin inay ka go-day sbeniya isagoo fursad siiyey maamulka madrid ee sbeniya inuu wada hadallo ugu dhawaaqay taas oo doonayo inuusan shacabka catalonia uusan kala qaybin balse natiijadii ka soo baxday uu ogolaaday balse uusan ku dhawaaqin maadaama wadamada reer yurub ay cagajugleyn u sameeyeen inaysan aqoonsan doonin maamulka catalonia sidaa og tahay magaalada barcelona waa dhaqaalaha dalka sbeniya hadday go-dana waxay noqon lahayd dhaawac weyn oo soo gaara dowladda sbeniya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa daqiiqado kadib hadlay waxayna ku dhawaaqday inaysan wadahadal aysan kala gelin dalka sbeniya oo la kala qaybiyo tallaabada tan xigi kartaa maxay noqon kartaa waxaa la leeyahay dadka aada u dorasa arrimaha sbeniya in maamulka catalonia baarlamaankiisa habeenimada xalay ahayd taxadur weyn ay sameeyeen ayna banonigii ama goolkii xagga iyo madrid ay u dhaqaajiyeen oo ay leeyihiin annaga shacabkeeni waa codeeyey go-aan ayuu qaatay idinka ayaa ladinka rabaa inaad go-aanka aada ogolaataan in kale waxaana taxadirka ay sameeyeen awgeed waxay dhaxal siinaysaa in wadamada reer yurub ay arrintaas soo farageliyaan maadaama arrintu ay xasaasi tahay oo dadka reer catalonia boqol kiiba sagaashan ay u codeeyeen inay ka go-aan inkastoo baarlamaankii habeennimada xalay ahayd taxadar weyn arrintaa uu ka sameeyey aysan ku dhawaaqin inay ka go-een isbaniya maxay tahay ujeeddada ay dadka reer catalonia u rabaan inay uga go-aan dalka sbain intiisa kale waxay soo socda muddo afartan sano ku dhowaad ayagoo dhahaya dhaqaalihii waddanka waxay tabanayaan awooddii waddankii oo ay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan anaga ka madax banaano isbaniya marka sidaa ogtahay wadamada reer yurub arrintaa aada looma soo dhoweeyo inkastoo la siiyey xukun kumeel gaar ah ama xukun hoosaad ay isku maamulaan reer catalonia balse tan waxay ahayd markii ugu dambeeyey oo cadad noocaas oo kale ah codeyntaa ka qayb gala oo boqol kiiba sagaashan dadku waa codeeyen inay ka go-aan laasin laakiin wadamada reer yurub ayaa cagjuglayn sameeyey marka dadka arrimaha siyaasadda yurub ka hadla waxay leeyihiin baarlamaanka catalonia arrinta uu sameeyey waxay ahayd arrin aada iyo aada loo soo dhoweeyey ayay qaadatay waxaana ay doonayeen muddo dhowr sano ah inay ka go-aan isbaniya marka laga yimaado dowladda sbain maxay tahay sababta uu midowda yurub arrintan uga soo horjeedo waxay noqonaysaa in wadamo yaryar oo yurub ah oo ayagana sidaa oo kale ah ay soo bixi karaan inay ka go-aan ama gobollo kale arrintaa ay ku dhawaaqaan waxaa jira maamul goboleedyada hoose oo wadamada yurub qaarkood ay leeyihiin iyo xagga dhaqaalaha awgood oo kale dhibaatooyin soo gaaraya dhibaatooyin dhaqaale ayaa hore waxa ugu jiray dalka griega waxaa kaloo jira kala qaybsanaan udhexeeda qobrus iyo turki oo horey loo xaliyey marka lama doonayo inay dhibaatooyinka noocaana soo baxaan talyaanigoo kale ayagana waxaa ka jira maamulo kala duwan oo dowladda talyaaniga ka wada tirsan laakiin xagga dhaqaalaha iyo xagga nolosha aada u kala duwan marka wadamada reer yurub siiba jarmalka iyo faransiiska ayaa habeennimada xalay ahayd taxadar weyn ka sameeyay arrintaa digniina u jeediyey catalonia marka dadka siyaasadda yurub oo darasa waxay leeyihiin maamulka catalonia wuxuu sameeyey arrin aada u wanaagsan kuma soo dhawaaqeen go-ontaankii laakiin wuxuu ayiday codeyntii shacabkooda ay qaateen marka hadda waxaa leeyahay maamulka madrid aya ayaa looga fadhiyaa inay go-aan qaataan inkastoo ra-isul wasaare ku-xigeenka madrid ay tiri arrinta wax wada hadalah lagama gelayo
kaasi waxa uu ahaa mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ka faalooda arrimaha yurub kuna sugan dalka switzerland waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a jaamacadda gaarisa ee dalka kenya ayaa bilowday in ay si tartiib tartiiba uga soo kabato weerarkii ay kooxda al-shabaab ku qaaday muddo iminka laga joogo laba sano maamulka jaamacadda ayaa sheegay in hadda ay iska diiwaangeliyeen kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ku dhowaad kun arday faahfaahinta warkan waxaa inoo haya nuur xasan nuur dib u soo kabashada jaamacadda gaarisa ayaa ka dambeysay kadib markii wax laga bedelay amniga jaamacadda oo laba sano ka hor ay weerar ka geysteen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab brofeor cusmaan warfaa oo ah maamulaha jaamacadda gaarisa ayaa sheegay in xarunta jaamacadda uu hadda ku yaallo saldhig ciidan sidoo kalena ay ku wareejiyeen gidaar weyn yunibasitigii waa lagu soo noqday ardayti way soo kordheen martaas waxaa muhiim u ah inaan ku xirnay derbi universitiga aan derbi ku wareejinay inkastoo dhammaaneen wax yar ka haray hadda teeda kale waxaan keennay police station aan gudaha ka furnay oo joogaan askar badan oo dhan soddon iyo shan marka haweene dhaar buu meeshii waa aada loo ilaaliyaa marka daa daraaddeed ayaa cilmi usoo kordheen hadda waxaan filaynaa inay sii kordhaan rofeor warfaa ayaa sidoo kale sheegay in jaamacadda ay sanadkan iska diiwaan geliyeen arday gaaraysa sagaal boqol toddobaatan iyo sagaal taasoo aad uga badan ardaydii isdiiwaan gelisay sanadka labada kun lix iyo tobankii waxaa jooga sanadka hore shan boqol iyo soddon hadda laakiin sanadkan waxay gaareen sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaal marka waxaan rajayn inay sii kordhaan kitaabka dambe sifa ay meesha u noqoto meel wax laga barto meesha waxaa loo furay waxbarasho waxaanay furan tahay ardaydan ku dhasheen waqooyi bari maadaama ay gaari karin nairobi ay u haynin waalidiintii tabar xagga lacag iyo wax kasta noqotabo marka waxaa loogu talagalay inay halka imaadaan halka wax ku bartaan kuwii ree ree mandheera kuwii ree wajeer ree marsabit ree mooyaale iyo hataa soomaalida kale ku dhow xuduudaha inay halkan imaadaan oo halkan wax ku bartaan ayaa loogu talagalay qaar badan oo ka mid ah ardayda jaamacadda gaarisa ayaa ah dhallinyaro soomaali ah oo deggan magaalada gaarisa waxaa ka mid ah mahad bashiir mahad waxa uu sharaxayaa sababta uu u doortay jaamacadda gaarisa gaaris baan ku dhashay waxaan ka soo waxbartay iskuulan gaaris ahay la sanadki aan soo dhaafinay aan iskuul bogay jaamacaddii la abalaagiran abalaagiray waxaa ii soo baxda kenyatta laakiin kenyatta ma aadan ani gaaris baan dhimaaday ma jirto sabab aan wax- waxaan ka dooni oo iga jiro kenyatta ma- ma jiro sababtoo eh, guriganaga meeshuu ku yaalle oo aan u lugeyn karo oo cidda aan seexan karo oo wax kastoon aan ka helahay bay jaamacadda iigu taallaa marka maxaan ka dooni eh, wixii aan ka heli lahaa aan ka heli lahaa kenyatta gaaris baa liigu keenay waxa keli aan rabno un waxa waaye anaga eegan jaamacadda oo naloo siiyo jaatar oo nalooga dhigo macnaha xor inay ahaato marka waxaan rabnaa inaan dhahno gaaris waa nabad ha la imaado kayaan kale waan soo dhaweynaynaa walaalahan waaye iyaga xagga markaan la joogno nabad bay- bay- bay- baan kula nool nahay siday noo soo dhaweeyaan qadar maanan kusoo dhaweyna waa walaalaan oo kaleete anaga diin iyo waxaas inta shaqa noomaho anaga dantanada waxaa waaye nin kastaba diintiisa haysto waxa kama hadlayno anaga waxaa waaye un kenyaan baan leh aan ku noolaana nabad caasha oo iyaduna ka mid ah ardayda ayaa ku faraxsan inay dhiganayso jaamacad ku taalla magaalada ay ku nooshahay iskuulkan wuxuu ku yaalaa xaafadeena waxaan u jeclaystay inaan imaado xaafadda u dhownahay maadaama aan gabdhanahno waxay fiican tahay inaan xaafad u dhowaano soo iskuulka dhib dhan ma qabo securitygiisu wax walba way fiican tahay si waxna loo barana waa sidii iskuulaha kale loo baro like nairobi university iyo moyo university camal waxna loo baraa iskuulkeena maadaama uu ku yaalo dadka xoola dhaqatada soomaalida gabdhaha inta badan wax ma baraan so waxaan dadka ku boorin lahaa xoola dhaqatada inay gabdhaha soomaalida iskolka keenaan ay si fiican wax u bartaan waayo ayaka hadhow dambe wax ku saaciideyn doonaan dhinaca xoola dhaqatada hadday imaato gabar mar hadday wax ku barato sayida u fiican tahay waa hadhow dadka dambe ay saaciideyn doontaa weerar ay maleeshiya ka tirsan al-shabaab ku qaaday jaamacadda gaarisa bishii abriil ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii ayaa waxa ay ku dileen boqol toddoba-iyo afartan ruux oo intooda badani ay ahaayeen arday wax ka baran jirtay jaamacadda magaalada gaarisa dadka ku nool magaalada gaarisa ayaa ku faraxsan dib u soo kabashada jaamacadda oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan magaaladaasi dhacda waqooyi bari ee dalka kenya
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo rubxintaasi inoo soo diray islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a dowladda maraykanka ayaa malaayiin doolar ugu ballan qaaday qofkii haya war ku saabsan laba sarkaal oo ka tirsan ururka xisbullah ee dalka lubnaan faahfaahinta warkan waxaa qaahiro ka soo diray waryaheena xuseen saxnuuni
dowladda maraykanka ayaa sheegtay maalintii salaasada inay bixinayso lacag abaalmarin ah oo gaaraysa laba-iyo toban milyuun oo dollar ah ciddii keenta macluumaad ku saabsan dalaal xamiyah iyo fu-aad shugri oo ka mid ah hoggaanka ururka xisbullah ee dalka lubnaan oo xukuumadda washington u aqoonsan urur argagixiso muddo labaatan sano ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka maraykanka ayaa sheegay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington inay siinayso lacag abaalmarin ah qof kasta oo keena macluumaad sheegaya meelaha ay joogaan ama fududeynaya in lasoo xiro labadaasi qof oo ka tirsan hoggaanka ururka xisbullah mas-uuliyiinta dalkaasi maraykanka ayaa sheegay lacagta la duldhigay dalaal xamiya inay gaarayso toddoba milyuun oo dollar ah halka fu-aad shugri la duldhigay adduun gaaraya shan milyuun oo dollarka maraykanka ah sida wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka hadalka ay u dhigtay xamiya waxa uu maamulaa garabka argagixisada caalamiga ee xisbullah waxaana lagu xiriiriyaa inuu ku lug lahaa weeraro argagixiso ow dhowr ah iyo howlgallo afduubasho ah oo lala eegtay dad u dhashay dalkaasi maraykanka laakiin fu-aad shugri ayay xukuumadda washington ku sheegtay inuu yahay hogaamiye sare oo ka tirsan ururka xisbullah ee koonfurta lubnaan kaasoo kaalin weyn ka qaatay howlgallada milatariga ee ugu dambeeyey oo ururkaasi uu ka fuliyey dalkaasi syriya sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay weerarkii lagu dilay ciidamada mariiniska maraykanka ee ka dhacay magaalada bayruud sanadii nathan saylis xiriiryaha waaxda la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa warfideenka u sheegay xisbullah in weli ay tahay urur argagixiso oo ugu halis badan caalamka waxa uuna farta ku fiiqay lacagta abaalmarinta ah ee la duldhigay shugri iyo xamiya inay tahay tallaabo lagu cadaadinayo ayaga iyo ururka intaba selis ayaa ugu baaqay isbahaysiga maraykanka ururka xisbullah ee dalka lubnaan inay ku sifeeyaan urur argagixiso islamarkaasina aan la kala saarin garabka siyaasiga ah iyo midka milatariga xisbullah waa urur argagixiso min bilow ilaa iyo dhammaad ayuu yidhi xiriiryaha waaxda la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka shaah ciidiid abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaaladan qaahira ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go-aanka dowladda maraykanka ay ku bixinayso ama ay ku siinayso lacagta malaayiinka doolarka cidda keenta macluumaad ku saabsan labada nin ee ka tirsan hogaanka ururka xisbullah ee dalka lubnaan go-aankaasi wuxuu ka dhigan yahay ama sida ugu muuqdaa waxay tahay waa arinta la xidhiidha khilaafka mugga dheer ee soo kordhay maalimahan aada mooday inuu sii kacayo ama sii kobcayo ee u dhexeeya maraykanka iyo dowladda iiraan xitaa heer gaaray in heshiisyadii uu hadal ka yimaado in madarta maraykan uu handadaad iyo hanjabaad fara badan uu iiraan ugu baaqo inuu cadaadisyadii kusoo celin doono heshiiskii ka noqon doono marka waxay xisbullah cadaadiska uu cadaajinayaa waxay la xidhiidhaa ama ay muujinaysaa waa fariin loo dirayo dowladda iiraan iyo hoggaankeeda xitaa maanta waa kii maraykanku lahaa donald trump waa kii lahaa ciidanka xarsil tawriga iiraan ama ciidamada militariga hoos yimaada hogaanka diimeedka ugu sarreeya iiraan waxaan ku daraynaa liiska argagixisada marka maadaama ay tahay xisbullah garab kamida garbaha siyaasadeed ee iqliimka uu adeegsato dowladda iiraan waxay maraykanku cadaadis ku saarayaan waa arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasiga istraatiijiga guud ahaan maadaragtay u dhexeeya muddadan dambe iiraan iyo maraykan aniga siday la tahay ururka midooda yuruba ayaa garabka milatariga ee ururka xisbullah u aqoonsan inuu yahay urur argagixiso balse midooda yuruba uma aqoonsana argagixiso garabka siyaasiga ee ururkaasi oo ka tirsan xukuumadda lubnaan tan iyo sanadii labada kun iyo saddex iyo tobankii ururka xisbullah ayaa si muuqata qayb uga ah dagaalka ka socda dalkaasi syriya isagoo taageera ciidamada dowladda dalkaasi waxayna ka barbar dagaalamaan dagaalyahano u dhashay dalalka iiraan ciraaq afghanistan iyo bakistan xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatan haddeen eegno wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha aan weydiiyo nuur xasan nuur oo barbarkayga midig fadhiya bal inuu inaga waramo wararkii u dambeeyey isreereebka kooxaha ka socda qaaradaha waqooyiga iyo koonfurta maraykanka oo goorahanba isreereebkoodu socday si ay uga qayb galaan tartanka koobka adduunka ee ruushka nuur maxaa u dambeeyey xuseen waa mahadsan tahay waxaa goordhaweed lasoo gabagabeeyey ciyaarihii isreebreebka koobka adduunka ee maaragtay loo kala qaybiyey dhinaca maraykanka bartamaha iyo waqooyiga iyo sidoo kale dhinaca koonfurta ayaa lagu kala baxay dalkan maraykanka xuseen oo aan wada joogno tan iyo kun iyo sagaal boqol lix iyo siddeetankii waa uu usoo baxay ciyaarahan laakiin xalay waa uu ka haray marka caalamka maraykanka dalka ruushka oo ciyaaraha lagu martigelin doono sanadka dambe waxay u muuqataa ama aan dhihi karnaa lama geyn doono waxaa ka badiyey xulka yar ee trinidad antubago oo laba gool iyo gool diray laakiin waxaa la yaab lahayd xuseenow xulka yar ee banama oo aanan weligii ka qaybgelin koobka adduunka inuu xalay usoo baxay daqiiqadihii ugu dambeeyey ayuu xaqiijiyey kadib markii ay laba gool iyo gool ku garaaceen ee costarica laakiin costarica inkastoo laga badiyay iyaduna waa ay xaqiijisay ciyaar kale oo dhex martay honduras iyo mexico saddex gool iyo laba waxaa ku badisay kooxda qaranka ee honduras marka dhankaas waxaa kasoo baxay xulalka mexico panama iyo kooxda qaranka ee costarica ciyaaro kale oo xiisalaha ayaa iyana dhacay dhinaca latin america argentin oo xaalku uu ku xumaa oo u baahnayd in ay badiso iyo xitaa haddii ay badan lahayd xitaa natiijadoodu waxay ku xirnayd natiijada kasoo bixi lahayd xulalka colombia iyo peru marka saddex gool iyo gool ayay kaga badiyeen xulka ecuador saddexda goolba waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda messi marka argentine waa ay soo baxday dhinacaas waxaa sidoo kale dheelay xulalka peru iyo colombia gool iyo gool ayay ku kala baxeen labaduba waa ay soo gudbeen laakiin peru ayaa ku dhamaysatay kaalinta shanaad sidaas daraaddeed waxay aadi doontaa ciyaaraha kala sooca dhankaas waxaa kaalinta koowaad kusoo baxday brazil waxaa ku xigta kooxda qaranka ee uruguay argentine kaalin saddexaad ayay kusoo baxday waxaa booska afraad galay xulka qaranka ee colombia waatay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha adduunka haatanna aynu dhegaysanno codka fanaanada aamin
macaane fanaanada aamin cabdulaahi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeen xigta waa nuur xuseen iyo bashiir abikale oo idinka ka tegaya sidaa iyo nabadgelyo
baby, that's what I take. What's the deal? I can't bother.